halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha maarso ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda badbaadada carruurta ee safe the children oo sheegtay in dad badan ay xanuunka shubanbiyoodka ugu dhinteen soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan afar kun iyo saddex boqol oo qof ee xanuunka koleeraha loo yaqaana ama daacuunka ama shubanbiyoodka sida dad badan u yaqaanaan uu ku dhacay dadkaasi boqolkiiba lixdan in ku dhow oo laba kun iyo lix boqol u dhiganta waa carruur ka yar shan sano inta la xaqiijiyey konton iyo afar qof yaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka kabaaraha
waxaad sidoo kale maqli doontaan shacabka kenya oo ka walaacsan ciidamada ay dowladda kenya sheegtay in ay u diri doonto dalka ay rabshaduhu ka socdaan ee hayti xubintii saamaynta ruushka ee afrika iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka ugu yaraan lixdan qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen boqol shan iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay rag hubaysan xalay rasaas ku fureen dad ku sugnaa shaleemo riwaayad lagu daawanayay gudaha dalka ruushka weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca ruushka tan iyo sannadka labada kun iyo afartii ayay dableyda weerarka geysatay si aan kala sooc lahayn rasaas uga furtay dadkii ku sugnaa howlka riwaayadaha ee degmada karokas oo in yar dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee moscow muuqaalo goobta laga soo duubay ayaa muujiyey dad ku gabanaya kuraasta taalay howlka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya dad isku dayaya inay ka baxaan albaabka howlka iyo kuwo aanan dhaqaaq lahayn oo dhex jiifa dhiiga weerarkan ayaa waxaa sheegtay kooxda daacish aqalka looga taliyo ruushka ee kremlin ayaa sheegay in warka ku saabsan weerarkani la gaarsiiyey madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxa ciidanka amniga federaalka alexander brokhtinof weerarkan ayaa imanaya laba toddobaad kadib markii ay safaaradda maraykanka ee ruushka ka digtay suurtagalnimada weerar ay mooska u geystaan kooxo argagixiso ah xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteresh ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah in uu booqdo xadka u dhexeeya kaza iyo masar si uu u riixo dadaalada caalamiga ah ee lagu rabo in xabad joojin lagaga hirgeliyo marinka kaza qaramada midoobey hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee kaza ayaa ka digay in guud ahaan malaayiinta qof ee ku go-doonsan kaza ay galeen xaalad macluul ah islamarkaana ay dadku bilaabeen in ay maalin walba ay gaajo u dhintaan xaaladan daran ee macluusha ah ayaa ka dambeysay kadib dagaal iyo duqeymo aan kala go' lahayn oo ay ciidamada israa'iil ku hayaan kaza muddo ka badan shan bilood dagaalkaas oo ka dhashay weerarkii ay xamaas israa'iil ku qaaday bishii oktoobar ee sanadkii hore booqashada xadka rafax ee antonio guteresh ayaa imaaneysa xilli ay israa'iil ku hanjabtay in ay weerar lixaad leh ku qaadi doonto magaalada rafax ee kaza halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo ruux oo barakac ah islamarkaana la ildaran gaajo dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownaya sida ay sheegtay hay-adda safe the children ee ka shaqeysa daryaalka caruurta ee fadhigeedu uu yahay magaalada london ugu yaraan afar iyo konton qof ayaa xanuunka daacuunka ama shubanbiyoodka ugu dhintay soomaaliya bilihii u dambeeyey hay-adda ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in sagaal ka mid ah dadkan ay toddobaad ka hor ay u dhinteen cudurka maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray maxamed cabdulqaadir oo ah siihayaha agaasimaha howlgelinta hay-adda safe the children xafiiskeeda soomaaliya walaal waa mahadsan tahay sida warbixinta aan ku sheegnay hay-adda safe the children iyadoo xiganaysa ama la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan afar kun iyo saddex boqol oo qof ee xanuunka koleeraha loo yaqaana ama daacuunka ama shababiyeedka sida dad badan u yaqaanaan uu ku dhacay dadkaasi boqolkiiba lixdan in ku dhow oo laba kun iyo lix boqol u dhiganta waa caruur ka yar shan sano inta la xaqiijiyey konton iyo afar qof yaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka kabaaraha ama daacuunka dadkaasna dhammaantood waxay ku sugan yihiin soomaaliya meelo badan oo kala duwan wa waa gartay intee in la eg ayuu daacuunku dilaacay marka loo eego tirada kiisaska iyo meelaha uu saameeyey
xanuunkan wuxuu soo bilowday xooggiisa bishii koowaad ee sanadkan wuxuuna hadda ka dilaacay dhul aada u fara badan meelaha ugu daran waxaa ka mid a magaalada muqdisho caasimada soomaaliya sidoo kaleta xanuunku wuxuu dadna ku ku ku laayay xanuunkana uu kusoo ritay magaalooyinka kale puntland gaar ahaan boosaaso magaalada garowe beledweyne wuxuuna u badan yahay xanuunku inta badan laga lagu arkay meelaha dadka qaxootiyada ah gaar ahaana dadka ku barakacay waddanka gudihiisa kaamka qaxootiyada ay joogaan iyo xanuunku u badan yahay oo hadda meelaha ugu badana xanuunka laga helay ama dadku ay ay ku xanuunsan yihiin waa meelaha qaxootiyada ay ku badan yihiin maxamed maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ka qayb qaadanaya faafitaanka cudurkan soomaaliya ka jira hadda waxaa maadaama hadda xanuunku ku badan yahay meelaha dadka qaxootiyada ay joogaan inta badan wuxuu la xiriiraa habnolooleedka iyo habnadaafadeedka sida inagu la soconno dadka qaxootiyadaha jooga waxaa aada u liidataa xagga nadaafadda arrimaha nadaafadda waxaa kaloo aada u liitaa biyaha ay cabayaan oo runtii marar badan aan nadiif ahayn laakiin waxaa kaloo laga shakisan yahay daadadkii dhawaan ka dhacay soomaaliya gaar ahaana hiiraan iyo gobollada dhexe soomaaliya in ay laftigooda ay sii kordhiyeen ama ay sabab u ahaayeen in xanuunkani uu laba kacleeyo sidaasi lamida wadamada dariska laha soomaaliya etoobiya ku jirto laftigooda waxaa sanadkii hore o kaleeta laga ramoodgareeyey ama lagu arkay xanuunada daacuunka xilliga kan oo hadda xilli kurayl ah waa xiliyada inta badan la fisho in xanuunku dilaaco laakiin runtii waa arrin aada u adag in haddeer afar kun in ka badan oo xanuun ku dhacay islamarkaana hadda weli sii kordhayo oo sii fidayo dad badanna xanuunka yaa u dhinteen sidee ayay hay-addiinu save the children uga jawaabtay cudurkan iyo marka la fiiriyo dhinaca kahortaga iyo daweynta hay-addu iyadoo la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka federaalka ee dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedada waxay xoogga saartay in la helo daawooyin iyo xarumo lagu dabiibayo daacunka waxay qaybisay kidadka daacunka lagu talagalay waxay tababar ka geysatay xarumaha caafimaadka ee hay-adda ay ka shaqayso waxay wacyigelin ballaaran ka sameyneysaa koruqaada nadaafadda iyo biyaha deegaanada xanuunku ka dilaaceen guud ahaana waxay la shaqeynaysaa wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedada in la helo xog dhamaystiran oo ku saabsan xanuunka iyo meelaha u gaaray iyo sida wax looga qaban karayo marka ma jiraan caqabado idinka haysta oo idinka soo wajahaya wax ka qabashada cudurkan caqabadaha ugu waaweyn haddeer waxaa ka mid ah in xanuunka uu magaalooyin badan ku faafay islamarkaana meelaha uu ka dilaacay xanuunka ay u badan yihiin meelo xeryaha qaxootiyada ah oo iyaga lagu yaqaano in adeega caafimaadkuna uu aada hooseeyo adeega biyaha iyo nadaafaduna uu aada hooseeyo marka caqabadaha ugu waaweyn xilligan waxa weeye iyadoo weli aan gurmad dhamaystiran laga samayn meelahaas ay aadna u kala badan tahay gurmadka hadda jiri kara iyo faafidda xanuunka ku faafay magaalooyinka kala duwan ee soomaaliya lakiin waxaan isleeyahay maadaama xanuunku yahay xanuun laga hortegi karo in ay u baahan yihiin dadku wacyigelin dhamaystiran inay ka helaan xanuunka islamarkaana kiisaska xanuunka ku dhacay dhaksa wax looga qabto marka waa maxay tallaabooyinka la qaadayo si loo xaqiijiyo markaa helitaanka biyo nadiifa iyo tasiilaad fayadhowr oo laga helo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ama saamaysay
waa farinta aan runtii u dirayno dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedada iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada caafimaadka iyo biyaha iyo donoriska ama deeqbixiyaasha runtii xanuunku aada buu ufaafayaa wuxuu u baahan yahay in haddeer wax laga qabto oo dhaksa looga howlgalo inta uusan aada usii kordhin waxay u baahan tahay tallaabo degdega marka in laga qaado wax laga qabto nadaafadda wax laga qabto biyaha wax laga qabto adeega caafimaadka ee dadka waddankiisa ku barakacay ay helayaan taasna waxaan ujeedinaynaa dhammaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedada iyo dhammaan inti hay-adaha kalete ee aada u dareeya arrimaha caafimaadka maxamed ma jiraan marka ugu dambeysa xeelado mustaqbalka fog ah oo laga hortegayo in daacuunka uu mustaqbalka ka dilaaco soomaaliya ama kusoo noqnoqdo waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la yareeyo nuglaanta dadku ay u nugul yihiin xanuunkan gaar ahaana la hirgeliyo barnaamij caafimaad oo dhamaystiran islamarkaana dadka ay helaan adeeg biyood oo ku filan inta badan dadkaan xanuunkan waxaa sababa bacteria taasoo inta badan dadka u raacda marka cunayaan ama biyaha markay cabayaan marka in la hubiyo adeegyada biyaha ay dadku helayaan gaar ahaana xeryaha qaxootiyada la hubiyo in qoysaska lagu tababaro hababka ay biyaha u daryeeli karaan ama u daweyn karaan haddii aysan taa samayn karinna la baro in biyaha la karkariyo muddo fiican si markaa jermiskii biyaha ku jira loo loo dilo iyo in dadka lagu wacyigeliyo inay faraha dhaqdaan mar walba oo ay saabuun ay faraha ku dhaqdaan si markaa loo yareeyo saameyntii xanuunka looruhu ku yeelan lahaa dadkaas laakiin ta ugu weyn waxay tahay in bulshada soomaaliyeed dhanka adeega caafimaadka kor loo qaado waxaan la soconnaa in meelo aada u fara badan dad ku noole aysan helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran islamarkaana ay yar tahay biyaha cabidda ku habboone dadku ay ay heli karayaan taasoo marar badan kalifaysa in dadkii biyo aan nadiif ahayn inay cabaan marka barnaamijka fog waxa weeye in adeega caafimaadka kor loo qaado dadkuna ay helaan biyo nadiif ah oo cabidda ku habboon si markaa hoos loogu dhigo faafidda xanuunada ay faafayaan iyo saameynta ku yeelan karaan markay dilaacaan bulshada
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulqaadir oo ah siihayaha agaasimaha howlgelinta hay-adda safe the children xafiiskeeda soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eeda maxamed colaad xasan subax wanaagsan dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna kenya qaar ka mid ah shacabka kenya ayaa taageeray go'aanka uu madaxweyne william ruuto uu ciidamo ugu dirayo dalka hayti laakiin in badan oo kenyaan ah ayaa la yaaban sababta uu dalkooda ciidan boolis ah u geynayo dalka ay rabshadaha ka socdaan ee hayti xilli waddamo ka awood badan kana hub culus kenya ay ka aamuseen arrintan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo dirtay wariyaha v o eeda maryama jallo shucuurta dadka ku sugan waddooyinka nairobi ayaa kacsan waxa ay ka walwalsan yihiin suurtagalnimada in ciidamo boolis ah oo ka socda dalkooda loo diro dalka ay xaaladiisu faraha ka baxday ee hayti stephen gaga waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada nairobi waa maxay sababta aan boolis u dirayno halkii aan militari ka diri lahayn waa su-aasha aan anigu qabo demacline masaki ayaa iyaduna qabta fikirkan waxba tari mayso waayo waxaan lumin doonnaa kuwa aan jecelnahay kenya ma lihin awood la mid ah dalalka kale sida maraykanka laakiin joseph mule ayaa qaba fikrad taasi ka duwan waxay ila tahay in ay tahay fikir wanaagsan sababtoo ah dhammaanteen waxaanu nahay bani aadam in kasta oo ay dadka ka cabanayaan hannaanka la adeegsaday henry mutreru oo isna ka mid ah dadka ku nool magaalada nairobi ayaa taladani u haya dowladdiisa waxaan dowladda ku boorinaynaa in ugu yaraan ay raacdo awaamirta maxkamadda madaxweynaha kenya william ruuto oo dhowaan heshiis labageesood ah la saxiixday ra-iisul wasaarihii iscasilay ee hayti ariel henry mar uu booqday magaalada nairobi ayaa sheegay in kunka askari ee booliska kenya ay wax weyn ka tari doonaan amni soo celinta hayti wuxuu kaloo ku adkaystay in tallaabadani ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday waa howlgal bini aadanimo waa howlgal aan ku garab istaagayno walaalaheen wiilasha iyo gabdhaha ee hayti hase ahaatee saxiixa heshiiskaasi ayaa markiiba waxaa xigay dagaallo qaraar iyo rabshado dhex maray booliska hayti iyo kooxo burcad ah oo hubaysan kuwaas oo is-hortaagay in dib uu ugu soo noqdo henry dalkaasi dhaca bartamaha karebiyanka ugu dambayntiina waxay taasi keentay in ra-iisul wasaaraha uu iscasilo ikuro aikot oo ka mid ah qareennada nairobi wax uu ka mid yahay koox sharciyaqaano ah oo dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee kenya waxay ku doodeen in dirista ciidamo ka socda kenya ee hayti ay tahay arrin aanan dastuurka waafaqsanayn islamarkaana heshiiskii dhowaan la kala saxiixday uu yahay mid qalad ah ugu horreyn waa heshiis baadil ah sababtoo ah sharciyad kuma lahan qaanuunka guud iyo qofka matalaya labadaba ariel henry si aad u awoodo in aad gasho heshiis waa in aad leedahay awood aad ku gasho qandaraas wuxuu kaloo intaasi ku daray in weli ay jiraan caqabado ku saabsan in heshiiskani uu socon doono iyo in kale sababtoo ah dhammaan halbeegyada sharciga ayaanan weli la qancinin markii jovenal mowis la dilay labada kun koob iyo labaatankii henry waxaa la filayey inuu xukunka hayo boqol iyo labaatan maalin dastuurka hayti ayaa qaba si uu ra-iisul wasaaraha sharci u noqdo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa isaga weligiis ma helin taasi sidaas daraaddeed su-aasha ayaa ah yaa heshiiskan la saxiixday jamhuuriyadda kenya gorgia muusamaali oo ah la taliya dhanka amniga kuna nool nairobi ayaa sheegaya in la gaaray wakhtigii dib looga fakeri lahaa arrinta hayti waxa aysan dadka diiradda saarin ayaa ah sababta keentay qalalaasahan xasuuso waxaan bilownay in aan ka hadalno qaska iyo qalaanqalka hayti sannadkii kun iyo siddeed boqol iyo shantii markaas oo ay ku dhawaaqeen in ay madax bannaanida ka qaateen faransiiska tan iyo markaasi hayti nabad ma helin marka xalka aan isku dayayno in aan miis ka saarno ma yahay mid shaqaynaya waxaa jiray faragelin aanan guulaysan oo ay horey u sameeyaan qaramada midoobey iyo maraykanka waxaa la joogaa wakhti la samayn lahaa wax cusub ayuu yidhi dhab ahaantii waxa ay doonayaan inay qabtaan ayaa ah in ay la cilaaqtamaan isla dadkii ay ugu yeerayeen burcad kuwaas oo uu farageliyey maraykanka sannadkii kun iyo siddeed boqol shan iyo tobankii laakiin aanan lagu guulaysan mar kale ayuu isku dayey sannadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii ma aysan shaqayn waxaan isku daynay mar kale iyadoo loo marayo qaramada midoobe labada kun iyo afartii laakiin weli ma aysan shaqaynin xilli ay xaaladuhu yihiin kuwo colaadeed oo aad u kacsan gudaha hayti ayuu muuse maali sheegayaa in ay adag tahay in la qiyaaso in ciidamo boolis ah ama kuwo milatari ah ay awoodi doonaan inay soo celiyaan ammaanka hayti haatanna kanada hay-adda caafimaadka dadweynaha ee dalka kanada ayaa ka digaysa halista isticmaalka xaddaafka ah ee dawooyinka waxaa kordhaya dadka u dhimanaya suxun u isticmaalka dawooyinka sida ay sheegtay hay-addaasi warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eeda xuseen nuur xaaji waaxda caafimaadka dadweynaha kanada ayaa bulshada uga digaysa halista ku saabsan isticmaalka xaddaafka ah ee dawooyinka taasoo gallaabsanaysa nolosha dad u badan dhallinyaro intii u dhexeysay sanadkii labada kun lix iyo toban ilaa labada kun koob iyo labaatan waxaa la sheegay in sagaal iyo labaatan kun iyo labayo konton qof ay u dhinteen isticmaalka khaldan ee dawooyinka sanadkii labada kun labaiyo labaatan waxaa la sheegay in toddoba kun saddex boqol siddeed iyo labaatan qof ay dhinteen kadib markii ay dawooyinka u isticmaaleen si xaddaaf ah ama si khaldan gobollada british columbia alberta iyo ontario ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada ayaa lagu sheegay meelaha ugu badan dhimashada magaalada otawa ee caasimadda kanada afartii toddobaad ee u horreysay ee bishii janawari ee sanadkan waxaa dhintay laba iyo labaatan qof oo looga shakisan yahay inay u dhinteen isticmaalka dawooyinka la qaato in ka badan intii loogu talagalay ama qofku u isticmaalo maandoori ahaan magaalada toronto ay degan yihiin soomaali badan ayaa intii u dhexeysay afariyo tobankii ilaa toddobiyo tobankii bishan maaj waxaa la sheegay in lix qof ay u dhinteen isticmaalka dawooyinka xadaafka ah inkastoo aanan la magacaabin halka ay asal ahaan ka soo jeedaan dadka u dhintay isticmaalka dawooyinka xadaafka ah haddana soomaalida waxay ka mid yihiin bulshooyinka degan dalkan ee ka walwalsan arrinkan haddaba cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada toronto ayaan weydiiyey in soomaalidu ay ka warhayso halistan cusub haddaan nahay communitigeena soomaaliyeed runtii aabbayaasheenna hooyooyinkeenna awoorris badan iyo la socod badan kama warhayno marka laakiin dhibaatadu waa jidhaa waxayna u inkriisgaroobaysaa si xaddaafay u socotaa marka runtii waxaan rajaynaynaa communitigu inuu u diyaargaroobo macnaha baan rajaynayna cabdirashiid bakin ayaan mar kale weydiiyey waxa la gudboon soomaalida si looga hortago in dhallinyarada soomaalidu ay dhibano u noqdaan isticmaalka xaddaafka ah ee dawooyinka overdoskan dhallinyaro badan oo soomaaliya oo dhinacan amerika maraykanka aad buu ugu badan yaha laakiin communitigeena canada especially tronon ay tahay magaalada ugu weyn anugu aan ka mid ahay liidarada soomaaliyeed oo culummada waxgaradka waxaa nala gudboon arrintan waa arrin xawli u socota waxaan runtii nala gudboon inaan wacyigelin aad u badan aan waxayno aadna u isticmaalno baraha bulshada si loo wacyigeliyo waardiinta wax badan lama socdaan waxaan ka codsanaynaa liidariinta culummada in la isku yimaado masaajidada muxaadarooyin laga jeediyo meelaha la isugu yimaado howlo la qabsado la wacyigeliyo hadda anugu qaybta aan wado oo isboortiga aan wado annaguna inta isboorti taqaanana ay ka qayb qaadato kuwa yaryarka hadda la hayo in loo sheego dhibaatada uu leeyahay laamaha caafimaadka ayaa sheegay inay kordhayaan kiisaska ay ka jawaabayaan ee la xidhiidha isticmaalka xaddaafka ah ee dawooyinka ama sida qaldan loo isticmaalo kowda ilaa siddeed iyo labaatanka bishii janwari ee sanadkan waxay sheegeen in laba boqol siddeed iyo lixdan kiis ay ka jawaabeen magaalada ottawa oo keliya xuseen nur xaaji v o a
halka aad weli nagala socotaanna waa v o a dowladda maraykanka ayaa walaac xoog leh ka muujisay saameynta sii kordhaysa ee uu ruushka ku leeyahay afrika kadib markii militariga dalka niger ay ka baxeen heshiiskii amniga ee ay la lahaayeen dowladda maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa ka cabsi qaba in xiritaanka saldhigga militari ee maraykanka uu ku leeyahay dalka niger ay halis gelin doonto waddankaas oo raacaya jidkii ay mareen dalalka dariskiisa ah kuwaas oo uu ruushku hadda saameyn ku leeyahay warbixin arrintaani ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan dowladda niger ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in uu baaba-ay islamarkaana ay ka baxday dowladdaasi heshiiskii ammaanka ee ay la lahayd maraykanka kaas oo la saxeixay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii dalka niger waxaa ku sugan kun askari oo maraykan ah iyo weliba shaqaale rayid ah burburinta heshiiska maraykanka ayaa sabab u noqon karta xidhitaanka saldhigga uu maraykanku ku leeyahay dalkaasi kaas oo ay ku baxday lacag gaadhaysa boqol iyo toban milyan oo doolar kaasoo laga dhisay waqooyiga dalka sanadkii labadii kun sideed iyo tobankii si looga ilaaliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee alqaacida iyo kooxaha xidhiirka laleh ee ku sugan gobolka saaxil haddaba sidee ayuu maraykanku uga hortegi karaa awood ballaarsiga ruushka ee galbeedka afrika waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor maxamed cali ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kuna sugan dalka norway waxaan ogsoonnahay ruushku in ciidamadiisa wagner ay ka mid noqdeen dagaallo badan oo afrika ka dhacaya sida dagaalkii libiya dowladda libiya iyo generaalkii xaftar markii uu dagaal ka socday waxaan ogsoonnahay in central africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda central africa gacan siiyeen oo ay ka hortegeen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay taasi waxa ay keentay haddaba in west africa ama bariga africa ay saameyn ku yeeshaan waxaan ogsoonnahay saddexdii dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toosa uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku maraykanku ka mid yahay halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka ruushiya raashiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan militari iyo gacansiin iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay maraykanku ula macaamuli jireen waddammada afrikaanka ah haddaba waxaa loo baahan yahay maraykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta militari ee uu ku lahaa waddamo badan oo afrikaan ah in weliba west africa ha u badnaatee in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo waxaan ogsoonnahay niger inay ahayd west africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taallay halka waxa ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay maraykanka la galeen taas waxa ay keentay in maraykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaalla west africa oo uu u bedelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada guud ahaan marka laysu geeyo waxaa u malaysaa in africa ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay taasi oo ah in markii hore maraykanku heshiisyada afrikaanka uu la galay ay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisoo keliya ah laakiin iminka afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah marka waxaad malaysaa in waddamada ruushka iyo jaynaha iyo quwadaha kale afrika ku dagaalamayayba ay muujinayaan qaab ka duwan qaabkii reer galbeedka loola macaamulaya waxaan ogsoonnahay reer galbeedku waddamadii weliba gumaystay africa in ay dadku ka soo taagan yihiin oo ay waddamada weliba west africaanku muujiyeen inaynan sinaba ugu qanacsanayn lisi tacaamulka iyo gacan haysashada siyaasadda waddamadaasi waxaa dhacday in iminka ay siyaasaddu u badatay in waddamo badan oo west africa ka tirsani ay weli xidhiidh dhowla leeyihiin maraykanka laakiin haddii aynan qaabka siyaasadda ee iminka socota uunan wax ka bedelin maraykanku ay noqonayso in dadku ay u wareegaan brorushianka taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom generaal michael langley ayaa u sheegay guddiga hubka ee senadka in afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga nato islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga ruushka ee afrika saraakiisha maraykanka ayaa sanado badan ka digayay in ruushka iyo shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkayn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda afrika arrintaasi oo u muuqata in maamulka maraykanku uu haatan garowsaday sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ku takhasusay xidhiirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda waxayna hadda ogaadeen maraykanku in siyaasaddii ruushka ee afrika aysan sida shalay la filayaysan ahayn laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca ruushka uu tegey afrika libiya iyo xaftar uu ka sii baxay ilaa maali iyo burkina faso iyo nigeria iyo dalal kale afrikaan ah morocco in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay afrikaankuna ay danaynayaan ruushka waayo inuu xukunka ku sii hayo ayuu rabaa nidaamka ruushkuna ma aha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yabohay dhaqaalihii marka dalalka afrika sida maali iyo burkina fasona waa lagu wareejinayaa marka dahabkii iyo uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halkaa ruushku afrika ka qaadanaya marka maraykanku wuxuu marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandhaalo
xuseen barre aadan ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey haatanna aanu ku nasanno qasiidadani ka mid ahaa qasiidooyinka ramadaanka qasiidadaasi ayaa ugu dambaysa idaacaddeennii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo ramadaan kariim
isagoon wax loo dhigin aqrakii laayidhiyo